habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida qeybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen khamiis ah sagaalka bisha maarj sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad idaacaddeen caawa iyo dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka iyo saraakiisha amniga hirshabeelle oo ku dhawaaqay howlgallo ay kula dagaalamayaan burcadda iyo isbaarooyinka
waxaan rabnaa isbaarada waa cudurka labaad oo markii shabaab laga yimaado cudurka labaadoo ummaddan haysta wa waxa aan ka shaqaysay weyno cadow aan kala dagaali weynay kow ka taaxan markii ninka asgariga ahayoo la rabay inuu cadow iska dhacsho ama furuntii laga sugayo hadduu jiro meel ama ninkii maaragtay deegaanka ahaayoo la rabay inuu ummad gurigiisa iyo dhantiisa qabsado hadduu jidkii ummaduu rogo wax loo dulqaadan kara maahan wax la fiirsan karana maahan waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sanad guuladii labaatanaad ee ka soo wareegtay dagaalkii ciraaq ee ay maraykanka iyo xulifadiisu ku qaadeen maamulkii sadaam xuseen waxaynu odhan karnaa ujeeddooyin fara badan ayay maraykanku u galeen ciraaq oo ama dagaalka ugu qaadeen berigaasi laakiin runtu waxay tahay maraykanku waxay lahaayeen ujeeddooyin amba magaratay ahdaaf kala duwan bay lahaayeen
sidoo kale waxaad maqli doontaan odayaasha dhaqanka ee isu xilqaamay dejinta dagaalka laascaanood oo ka hadlay halka ay wax u marayaan barnaamijkii wargeysada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida shirkadda diyaaradaha fly dubay oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ayaa maanta si rasmiya u bilowday duulimaad toos ah oo dubay ilaa muqdisho ah diyaaradii ugu horreysay ee shirkadda oo nooceedu yahay bong toddoba saddex toddoba max ayaa maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cadde ee magaalada muqdisho iyada oo rakaab ka soo qaaday magaalada dubay ee isfutaga imaaraadka carabta sidoo kale duulimaad kale oo ku socda dubay ayaa ka bixi doona caasimadda isla galabta shirkadda ayaa afar iyo tobankii bishii februari sanadkii sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka ku dhawaaqday bilowga duulimaadyada tooska ah ee dubay ilaa iyo muqdisho oo toddobaadkii shaqayn doona hal maalin laakiin shirkadda ayaa sheegtay in laga bilaabo kowda bisha juun ee soo socota ay duulimaadyada ka dhigi doonto laba maalin toddobaadkii waa magaaladii labaad oo ay shirkadan duulimaadka ay ku tagto fly dubay waxaana hore u tegi jirtay magaalada hargeysa bilowga duulimaadyada muqdisho ayaa qeyb ka ah qorshe ay shirkadda ku ballaarinayso duulimaadyadeeda afrika waxaanay hadda ka howlgashaa oo ay u duushaa magaalooyinka adis ababa alexandria asmara daarasalaam jabuuti entebe hargeysa khartuum juba iyo zanzibar saraakiisha dalka ukrain ayaa sheegay maanta in gantaal ruushka uu ku riday gantaal dhowr meelood oo ka mid ah dalkaasi ay ku dhinteen lix qof militariga ukrain ayaa sheegay inay soo rideen afar iyo soddon ka mid ah koob iyo sodeetan gantaal oo ay ruushku soo tuureen sidoo kalena ay soo rideen afar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dronska loo yaqaano oo ay iiraan farsamaysay oo ay adeegsadaan ciidamada ruushka madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa qoraal uu barta telegramka soo dhigay ku sheegay in ruushku ay keliya argagixin karayaan dadka rayidka ah taasina ay tahay waxa keliya ee ay samayn karaan ama awoodaan waana inay qaataan mas-uuliyadda wax kasta oo ay sameeyeen sida uu hadalka u dhigay mas-uuliyiinta taalibaan ee dalka afghanistan ayaa maanta sheegay in qarax bam lagu burburiyey xafiiska guddoomiye gobol iyada oo lagu dilay guddoomiyihii iyo laba qof oo kale weerarkan oo subaxnimadii hore ka dhacay magaalada masaar shariif ee caasimada gobolka waqooyiga ku yaalla ee balkh ayaa sidoo kale ay ku dhaawacmeen toddoba qof oo kale sida uu sheegay dhakhtar maxalli ah ama isbitaal goobtaasi ku yaalay saraakiisha booliska gobolka ayaa sheegay in nin xidhan suun laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyey dabaqa labaad ee dhismaha xafiiska u ahaa maxamuud daa'uud musamil oo ahaa guddoomiyaha la dilay mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan heerkiisu sarreeya ee lagu dhintay ilaa iyo iminka kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in ay ogaadeen in kuuriyada waqooyi ay maanta mid ka mida gantaalaha boolistiga ee ridada dhexe ku ridayaan biyaha xeebta galbeed ee dalkaasi hogaanka militariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in gantaalka laga riday meel u dhow magaalada xeebta galbeed ku taala ee nambo inkastoo militariga dalkaasi kuuriyada koonfureed aanay sheegin qiimeyn ay ku sameeyeen ilaayo hadda inta uu gaadhay gantaalkaasi la riday gantaalkan ayaa imanaya kadib markii gabadha awoodda badan ee ay walaalaha yihiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ay salaasadii ka digtay in dalkeedu uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo deg deg ah oo lagu diirsado sida hadalka u dhigtay oo ka dhan ah maraykanka iyo kuuriyada koonfureed intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo taliska booliska hirshabeelle ayaa go-aamiyey dagaal xoog leh oo lagu qaadayo kooxaha burcadda ee isbaarada dhigta qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo haya gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan iyo taliyaha booliiska hirshabeelle xasan dhiciso xasan ayaa si wadajir ah ugu dhawaaqay howlgal lagula dagaalamayo isbaarooyinka yaalla deegaanada hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe mas-uuliyiintan iyo saraakiil ciidan oo la socday ayaa waxay socod ku soo mareen deegaanada sida weyn looga cabanayo isbaarooyinka waxaana ay dadka u sheegeen in ciidamo isku dhaf ah loo sameeyey kuwaasoo loogu talagalay in lagula dagaalamo kooxaha burcadda waxaan rabnaa muddo badan muddo badan ayaa isbaarooyinka soo nanaqdeen inta la qaaday waxaan rabnaa hadda kadib waxay gaartay madax ilaa majay gaartay waxaan rabnaa madax dhegeelhow maqal waay qofkii maanta intaa wax ku maqli weyso ama intaa loo sheegaya maaragtay ay waxba u arag beri mas-uuliyad darada ka timaada iyadaa dusha saarayso waxaan rabnaa isbaarada waa cudurka labaad oo markii shabaab laga yimaado cudurka labaad oo ummaddan haysta waay waxa aan ka shaqaysa weyno cadow aan kala dagaali weynay kow ka taaxatee berkee ninka asgariga ahayoo la raba inuu cadow iska dhacsho ama furuntii laga sugayo hadduu jiro meel ama ninkii maaragtay deegaanka ahaayoo la rabay inuu ummad gurigiisa iyo dhantiisa qabsado hadduu jidkii ummaduu rogo wax loo dul qaada kara maahan wax la fiirsan karana maahan waxaan rabnaa hadduu ciidan yahay iyo hadduu qof kaloo shacaba yahay iyo nuucow kasuu yahay jidka ninkii joogsada hadda kadib waa cadowga ummaddan waxaa lagu howlanaya oo ciidamada saraakiisha ciidamada ay ku howlanaayeen muddooyinkan cadowga la dagaalankiisa ayay ugu badnaayeen laakiin maanta labada gacmoodaan iskula wadaynaa cadowga la dagaalankiisana waa wadaynaa midda isbaaradana in la dagaalnaa wadaynaa hadda kadib ninkii ka dhiga adeego awaamiirta la bixiyey oo madaxweynaha qaranku uu sarreeyo uu bixiyey oo hadda annaga aan maaragtay gobol iyo saraakiisha meeshaan taaganna aan bixinay ciddii ka dhiga adeegto wixii ayada meeshaas ku gaaro ayadaa mas-uuliyaddeeda qaadayso waa la qabaha sharcigaa lala tiigsaa qofkii qabashadiidana maaragtay waajibka ay leedaha laga fushaa taliyaha booliiska hirshabeelle xasan dhicisow ayaa waxa uu sheegay howlgalkan cusub inay ku qaadeen isbaarooyinkii yiile inta u dhexaysa deegaanada ceelcadde oo muqdisho u dhow ilaa deegaanka ceelgub oo shabeellaha dhexe ka tirsan waxaana uu intaa ku daray in ciidamada ay amar ku qabaan in tallaabo ay ka qaadaan qofkii isbaaro dhigtaa halkaan u imaanay isbaaro inaan qaadno waxaan kasoo bilownay ceelcadde ilaa iyo hadda ceelcadde ilaa iyo geelgub wax allaale wix isbaarayiin waa qaadnay hadda isbaarna waxaan u malayahaa dowladda soomaaliya waxay ka soo saartay go'aan sharciya ka soo saartay macal madaxweynaha soomaaliya ka hadlay sidaad ogtiinba waxaana lagu tilmaamay isbaaro inay lamid tahay shabaab iyo isbaar inay isla mid yihiin ninkii jid qaadicul dariiq jid taagan inuu la mid yahay shabaabka oo loola dagaalamaayo sidii loola diro shabaabka waxaan leenaha marka dadka isbaaradaas ay u tiilay in sida loo qaado ay ahaato waxaan diyaarina ciidamo isku dhafoo loogu talagalay inay waddooyinka ay ka shaqeeyaan lagu talagalina isbaaradda ay ka shaqeeyaan ciidamadaasoo hadda ay qaar ay socdaan waxaa kaloo jira iyagunoo ciidamo kaleetoodoo noo imaan doona ou taliyaha xoogga uu ballan qaadiyo horin oo ugu talagalay in isbaaro oo lagu nadiifa iyaduna way jiri doontaa ayagana waa sugayna waa noo soo socdaan waxaan leenahay marka isbaaro waa laga ballamay sida looga ballamo ha ahaato maalin kasta in laga soo qaylisayo baawureydi qaylo isbaaro ay taagan tahay way soo noqnoqotay way soo noqnoqotay laakiin hadda go'aan gudaha ka soo baxay waxaan leenahay go'aankaas guudan kuwada araqmi doonaa sharciyaa laga soo saaray dowladda soomaaliya ka hadashay madaxweynaha soomaaliya ka hadlay asigaana ku dhaqmaynaa annaguna waxaan ku soconnaa say eeday laga bilaabo saacaddaasna ciddii ciidamadaas laysku diro waddada ilaalaa ay ugu tagaan ayagoo waddada dhex taaganama isbaaro qaadayana waa dameer dhintay ciddi wax laga weydiiyayo ma jiraan waxay amar u qabaan inay soo qabtaan waxay amar u qabaan haddoo uswaalay qabasho u diido inay dilaan
dhinaca kale maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ku eedeeyay wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada in kooxaha burcadda ay dhankooda u fududeeyaan isbaarada gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka digay in qof burcad ah lacag la siiyo inaan laysku qasnaado layskula joogi maaha in layskula qasnaadana sharaf maahan waxaan rabnaa marka qof kasto ha maqasho hana dhegeedana ha ku dhacaano inaan loo dulqaadayn maanta kadib isbaaro mana la maqli karo sharaf darrada iyo dhibaatada ay mujtamacan deegaanadan joogo iyo ciidamada weliba ay u soo hoysay iyo madaxda sayidka ama maarata gobolka ay u soo hoysaaba wax loo qaada kara aysan ahayn dadka gaadiidleyda naftooda waxay ka mid yihiin nimanka u fududeeyo dadka isbaarada shaah isiya inta la yidhaahdo shaah dhiiba beritana waajibay naga haysaa gaadiidleyda haddii la yidhaahdo wax isii la yidhaahdo meeshii lagu weydiiyey inay dhigaan rabnaa haddou asiga oo shaah siiya maanta berrinu waajibay naga haysaa guddiga gaadiidleyda iyo gaadiidleydo dhan waa u sheegaynaa meeshii wax lagu weydiiyo ha iska dhigo ilaa oo yaallo hal isbuuc hadduu raba ha yaallo inay tilaab laga qaadaan naga ballana waa inuu dhigo meeshii wax lagu weydiiyo qofkii intaas baabuurkaas meeshaas ama safarkaas meeshuu taagnaayeen tilaab adagaa laga qaadaa waajibkoodaana la marsiyaa xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ergadii isku xilqaantay nabadeynta colaadda gobolka sool ee laascaanood ee ogolaanshiyaha ka heshay maamulka somalilan ayaa war ka bixiyey halka ay wax u marayaan iyo waxyaabihii u qabsoomay odayaashu waxay sheegeen in wejigii hore ee dadaalkoodu uu soo dhammaaday hargeysana ay ku noqon doonaan wariyaha v o eda sagal mustafa xasan ayaa warbixintan hargeysa kasoo dirtay ergadii isku xilqaantay nabadeynta gobolka sool ee magaalada laascaanood ee ka koobnayd salaadiinta islamarkaasina fadhigoodu haacaynaba ayaa ka warbixiyey halka ay marayso hawshii nabadeynta ee ay u baxeen suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowel oo ku hadlaya afka madax dhaqameedka ayaa sheegay in itoobiya beesha caalamka iyo sidoo kale dadkii u dhashay gobolka sool ay ka wada shaqeeyeen hawshaasi halkanaan nimid haddaan duqeyda nahay waxaan u nimidna dhibtaa meesha ka dhacday hawshaa iyadaa muddaan dee waxaweye meelo badan la xidhiidhaynay amaa inala soo xidhiirayeenba ilaahay baa marka hore mahadle marka xigta waxaan u mahadnaqayaa beesha caalamka oon muddo badan wada hadlaynay oon suumka iyo meel walba ku wada hadalnay oo runtii iyagu qayb laxadla ka qaatay arrintaa iyadaa sidai loo damin lahaa waxaa kaloon si mahadna u mahadnaqayaa etoobiya oo jaarkeenna ah ama dalaalkeenna labaadba ah oo iyaduna simigiyo miisaan leh hawsha iyada uga qayb qaadatay oo iminkana ay beesha caalamka ku ogtoo gacanta runtii ku haysa fayska labaad fayskaa hore cid kastoo ka qayb qaadatay oo xabad joojinta iyo arrimahaaba ka qayb qaadatay waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii waa yeelka reer sool ama ama waxa weeye sool iyo sanaag iyo caynba ee garaadada u horeeyaan iyo duqeyda kaleba iyaguna waxa weye hawshaa iyada waxa weeye qayb lixaadla ka qaadanaya iyo kana qaatay baan iyagana ugu mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xukuumadda somalilan oo aanu horena uga codsannay noona dhiibtay mandaytka in hawshaa iyada xaajadaa si buuxda u gallo oo markii ay noo soo dhiibtay mandaytka ilaa maanta oo aan joogno nooga dambaysa kolba talada iyo waxaanu soo jeedinana waxa weeye u dhiribsanaan iyo magarasay dhegeysi badan ba yeelatay waxa weye iyadana aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hawshaa iyadaa sida ay noogaga hadhay kulan u codsanay in hawsha iyadaa lanagu wareejiyo say nooga hadhay magaranayay hawsha iyadaa xilkigaan u qaadnay noogaga dambaysay aad iyo aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo wanaag kaga talisayna aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhanka kale waxa uu sheegay inay ka baxayaan caynaba oo wejiga hawsha labaad ay kasii anba qaadi doonaan magaalada hargeysa oo ay ku wajahan yihiin waxaan halkan ka sheegayaa uun kula fadhiga yagii halkan ahaa hadda waxa weeye maanta oy bishu tahay sagaal bishii saddexaad anu sagaal iyo toban cishana halkan joognay waxa weeye waanu ka baxaynaa halkan haddii la idhaahdo fayskii hore halkaas ayay ku soo intahooday kii labaad ayaanu gudbi doonaa haddii la idhaahdo waxaanu ku noqonaynaa hargeysa caasimadda halkaasaanu ka ambaqaadi doonaa haddii la idhaahdo wixii noo- wixii hadhsanaa ilaa fikta u dambaysa ay soo gabagaboobayso wanaag kusoo gabagabobaysana haddii aan- anu afkii duqeyda ku hadlaya waxaan sheegaynaa inaanu u taagannahay aanu diyaar u nahay haddii ilaahay yidhaahdo ilahayna waxaan ka baryanaa hawsha ayada inuu magaraysa ay ku soo celiyo wanaag iyo walaalnimo ku celiyo oo dhibteedu halkaa ay ku intihooto ayaan ilaahay ka baryaynaa Eh, waxaan nii sheegaynaa uun eh, qaybtii labaad eh, qaybtii koowaad inay halkaa maanta ku soo xidhantay loona gudbi doono haddii ilaahay yidhaahdo qaybtii labaad ee xaajadu ku xidhmaysay loo gudbi doono sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a xogayaha guud ee isbahaysiga nato ayaa ku baaqay taxadar kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in kooxo taageera ukrain la filayo in ay qarxiyaan dhuumaha gaasta ruushka u qaada- ee uga qaada ee yurub geeya ee nord stream haddaba haddii arrinkani rumoobo saameyn ma ku yeelan doonaa taageerada yurub ee ukrain warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil iyada oo aan farta lagu fiiqin saraakiisha ukraine ku lug leedahay waxyeelada la gaadhsiiyey dhuumahan qiimeyn ay sameeyeen sadoonka maraykanku ayaa lagu shaaciyey inay suurtagal tahay in kooxo taageera ukraine ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday dhuumahaasi bishii sebtembar ee sanadkii hore xogayaha ururka neto ayaa sheegay inuu socdo baadhitaan caalami ah oo aan laga hor dhicin oo la sugo najiitada ka hor inta aan cidna lagu eedaynin weerarkaasi dhuumaha isku xidha ruushka iyo jarmalka ayaa lix iyo labaatankii bishii sebtembar meel dhacda soonaha dhaqaalaha ee sweden iyo denmark lagu weeraray baaritaan ay sameeyeen labadan dal ayay ku sheegeen in weerarkaasi ahaa ulakac laakiin ma ay sheegin cidda ka dambeysay ruushka oo weerarkan xilligaasi ku eedeeyey galbeedka ayaa fursadan ka faa'iidaystay oo dalbaday baaritaan daah furan maxamed cawad maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada gothenburg ee dalka sweden ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan baaritaankii ay sameeyeen sweden iyo denmark ee dhuumahaasi la weeraray cabdixaafidow tan iyo markii uu weerarkaasi oo ka dhacay markaasi ee badda udhexeysa sweden iyo denmark ee badda loo yaqaano starko ee waxay labada dal bilaabeen baadhitaano ay markaasi ugu kuurgelayaan bal cidda falkani ka dambeysay inkastoo aanay shaacin haddana falkaasi waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid labada dal dhaqaalahooda iyo noloshooda dhanba een, looga dan lahaa oo ay ku tilmaameen inuu ahaa ee, fal curyaamina Een, markaad eegto eh, labadan dal ee denmark iyo sweden oo markaas si wada shaqayn dhow leh Een, hore dad ka mida markaa dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya waxay hore ugu eedeyn jireen in shaki weyn laga qabo in ruushku falkaasi u geystay balse haddana marnaba eh, si markaasi official uma shaacin labada dal in ciddaasi ay falkani ka dambeysay iyagoo baadhitaankooda la xidhiidha een, falkan ciddii ka dambeysay ay sii wadeen balse arrintan iminka ay sameeyeen eh, maraykanka iyo iyo jarmalku xiise gaara bay u leedahay labadan dal iyagoo markaasi balka dhowr sugaya eh, baaritaankan kale ee soo baxay iyo wararkan hordhacahay een, saameynta uu ku yeelan doono amaba sida uu u kaabi doono baaritaankii ay iyagu hore u sameeyeen afhayeenka kremlinka dimitri peskov ayaa sheegay in weerarkan lagu baahiyey wakaaladaha wararka uu yahay arin laga wada shaqeeyey oo lagu weecinayo dareenka waxaanu su-aal geliyey sida ay suurtagalka u tahay in ay saraakiisha maraykanku ra'yi arrinkan ka dhiibtaan iyaga oo aan samayn baadhitaan qoto dheer wasiirka difaaca ee ukraine oleseki resnikov ayaa isaguna sheegay wararka warbaahinta qaarkeed habisay inay u muuqdaan waxaan caqliga geli karin waxaan u sheegay inaanay ukraine ku lug lahayn weerarkaasi haddii haddaba xataa la xaqiijiyo in kooxaha taageera ukraine ay weerareen dhuumahaasi dadka ka faallooda arrimahan waxay aaminsan yihiin in aanay taasi saameyn ku yeelan doonin taageerada galbeedka ee ukraine sidaasi waxaa isaguna qaba maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeyo degan magaalada nairobi ee dalka kenya
hadda weli lama hubo een, in ay sidaas xaqiiqo tahay weli ma aha warkama dambaysa laakiin sadde xitaa haddii ay noqoto sidaa oo la xaqiijiyo in kooxo saa la sheegayo ukraine taageersan ay kharbudeen dhuuntaa gaasta ee ruushka ka keenaysay gaasta wax taageero wax saameyno ay ku yeelanayso sinaba taageerada ay reer galbeedku siinayeen ukraine ee ruushka kaga horjeedeen ma jirto haba yaraatee taas taasi waa xaqiiqo weeye sababtoo ah beebkaas haddii la qarxiyo haddaan la qarxinba taageerada ruushku kuma taageerada reer galbeedku kumay salaysnayn arrin ganacsi iyo beebkaa midna kumay salaysnayn waa arrin mabda'iya geesta kale reer galbeedka qaybo ka mid ah oo ruushka ugu maraykanku ugu horeeyo aad bay u doonayeen in lasoo afjaro ku tiirsanaanta yurubiyaanka qaybo ka mid ahi ay ku tiirsan yihiin gaasta ruushka ku tiirsanaantaas inay meesha ka baxdo way doonayeen marka waaba laga yaabaa dee xitaa reer galbeedka qaarkood inay inay dhuuntaa in la qarxiyo si uun ugu riyaaqsan yihin baa laga yaabaa yyyay afkaba ka sheeganin wasiirka difaaca ukraine waxaa kale oo uu sheegay inaanay dowladdiisu ka warwarsanayn in wararkan soo baxay ay saameyn doonaan taageerada galbeedka dowladda jarmalka ayaa iyaduna soo jeedisay in la muujiyo taxadir wasiirka difaaca ee berlin ayaana sheegay in haddii xataa weerarka uu ka dhacay soohodinta ukraine haddii ay geysteen kooxo taageera kiyef oo aanay ukraine ka war ahayn ay mudan tahay in mar kastaba la sugo waxaa ka soo bixi kara baaritaanka la wado cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno labaatan guurada ka soo wareegtay dagaalkii ciraaq ee ay maraykanka iyo xulafadiisu ku qaadeen maamulkii saddaam xuseen dalka ciraaq waxaa bishan aynu ku jirno ee maaj labaatankeeda laga xusayaa sanad guradii labaatanaad ee ka soo wareegtay markii maraykanka iyo xulafadiisu ay dagaalka ku qaadeen maamulkii saddaam xuseen dagaalkaasi oo socday muddo siddeed sano iyo siddeed bilood ah iyadoo oo si rasmi ah ay dowladda maraykanku ugu dhawaaqday in uu soo gabagooboobay siddeeditobankii disembar sannadkii labadii kun koob iyo tobankii haddaba waa maxay taariikhda ka dambaysa dagaalkan iyo sababihii dhaliyey waxaa arrintaasi sharaxaya mustafe sheekh aadan aamin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka fiinland waxaynu u baahannahay inaynu taariikhda wax ka yar ogaano waxaa jiri jiray xidhiidh u dhexeeyey waddanka maraykanka iyo waddanka ciraaq waxaynu la soconnaa sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii kacaan islaamiya ayaa ka dhashay waddanka iiraan kadibna waxaa bilaabmay dagaalkii ciraaq iyo iiraan kaasi oo ay dabada ka riixayeen waddannada reer galbeedka iyo waddannada khaliijka oo ay ugu horeeyeen sacuudi arabiya iyo wadanada kale ee xulafada la-aanba mandaqada lafteeda kamid ee carbeed taasi waxay keentay waddanka ciraaq inay dagaal xun oo aada loogu baaba-ay u dhex maro waddanka iiraan dagaalkaasoo socday muddo sideed sanadooda markii dambena lagu guulaystay in la joojiyo laakiin wakhtigaasi kadib waddanka ciraaq uu dagaalkii kolku ka soo baxay dadka qaarkiin ay yidhahdaan dagaalkaasi ciraaq baa ku guulaysatay inkastoo nidaamkii ka jira waddanka iiraan aan waxba laga bedelin oo kacaankii ka dhashay waddankaasi laakiin waxaa la oran karaa dagaalkaasi laftiisu wuxuu keenay saameyn dhaqaale dhibaatooyin fara badan kala furfur fara badan ayuu keenay kadibna waxay yimid dagaalkii khaliijka ee labaad ee uu wadanka ciraaq uu ku qabsaday wadanka kuwait kaasi oo ciraaq ma garatay meel adag kusii ritay kadibna dagaalkaasi wuxuu keenay inay markii dambe ay maraykanka iyo xulafadiisa iyo sacuudi arabiya iyo wadano badan oo khaliijka iyo wadano badan oo carbeed iyo wadano kale oo reer galbeedka kamid oo ingiriisku uu ka kow yahay inay go-aansadaan oo u-nta laga ansixiyo in kuwait si xooga looga saaro ciraaq taasina waxay keentay inay ciraaq loo burburiyo dhaqaale ahaan iyo military ahaan arrimahaas oo dhan ayaa horta mataqaana taariikhiyan isa soo isa soo tarayey ilaa markii dambe la gaadhay la soo gaadhay labadii kun iyo kowdii markii daarihii dhaadheeraa la dumiyey la weeraro ee argixiso lagu qaaday arrintaasi lafdeeda waxay soo dedejisay in lagu tuhmo nidaamkii ka jiray magaalada baqdaad ee uu hogaaminayay madaxweyne sadaam xuseen in arrintaasina ay sii keento in ay asbaabta u waaweyn ee maraykanku uu kula sii culloobay wadanka ciraaq ayay ahayd marka waxaynu odhan karnaa ujeedooyin fara badan ayay maraykanku u galeen ciraaq oo ambay dagaalka ugu qaadeen berigaasi laakiin runtu waxay tahay maraykanku waxay lahaayeen ujeedooyin amba ma garatay ahdaaf kala duwan bay lahaayeen ka koobaad waxay ahayd la yidhaahdo dadka wax taxliiliya ay ku tilmaamaan in haykalka amba amba muuqaalka dowladaha mandaqadaasi ku yaala amba khaliijka ha noqoto amba wadanka ciraaq amba wadanka iiraan in wax laga bedelo sidii uu ahaan jiray oo loo kala loo sasamey lagu dhiso nidaam ku salaysan xagga ma garatay diimaha iyo madaahibta iyo dad kala duduwan si dowladda israel oo iyada u aragta wadanka ciraaq u arkaysay inuu ku yahay jiritaankeega khatar uu ku yahay inay hesho ay noqoto ta hogaamisa mandaqadaasi oo noqoto hormoodka dhaqaale ee military dhinac walba taasi waa ta koobaad ta labaad cunaqabatayntii ciraaq la saaray waxay keentay in inay u burburiso wadanka ciraaq oo maraykanku uu saaray iyo xulafadiisu dhaqaale ahaan iyo military ahaanba way u baabiisay si loo helo loo gumaysto wadankaasi ciraaq oo aan marna madaxa la soo kicin ta saddexaad aynu odhan karno maraykanku wuxuu doonayey inuu inuu ku yeesho joogitaan military mandaqadaasi taasina waxay soo dedejisay dagaalkii uu ku qaaday wadanka ciraaq ta afraad waxaynu odhan karnaa maraykanku waxay noo u sheegeen adduunyada amba reer galbeedku markay wateen waxay doonayeen waxay yidhahdeen waxaanu doonaya inaanu samayno inaanu laga tuuro dictatorkii markaa meesha ka jiray amba nidaamkii dictatoriga ahaa ee sadaam xuseen hogaaminay ee ka jiray ciraaq in laga tuuro si loo sameeyo dimuqraadiyad xuquuq alinsaan iyo arrimo kalena ma garatay iyo la meesha lasoo geliyo arrimahaasoo dhan ayaa iyada lafteeduna ka mid ahaa arrimo kale waxaa jira iyaduna xagga dhaqaalaha la xidhiidha oo dabcan wadanka ciraaq wuxuu ka mid yahay wadanada ugu waaweyn adduunyada ee soo saara xagga batroolka amba shidaalka taasina waxay keentay in ay ay damacsan yihiin maraykanka iyo xulafadiisu inay resourceka amba xoolaha iyo amba hantida ay haystaan amba waxaa dhulka hoostiisa ku jira amba batrool ha noqoto amba macdan ha noqoto in wadankaasi ay helaan dagaalka ciraaq ayaa ka sokow dalkaasi waxa uu saameyn ku yeeshay bariga dhexe iyo guud ahaan gobolka sida uu faahfaahinayo maxamed cali oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka norway dagaalkii lagu qaaday ciraaq labadii kun iyo saddexdii waxa uu yeeshay saameyn aada u ballaadhan waxaa dhacday in ay dhalato markaa in dalkii uu kala daato nidaamkii dowliga ahaa uu hawada ka baxo in ay timiday in ciidamadii awooddii dowladnimo oo dhani ay baxday madax cusub la sameeyo ciidamo cusub la qoro iska hor yimaadaan shucuubtii kala duwanayd ee ku dhaqnayd dalka ciraaq gudihiisa iyagoo isku laynaya mabaadi' kala duwan oo ah sunni iyo shiico oo kale isqabsadeen waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen ururkii isis oo kale oo aan ognahay in ciraaq iyo wadamada dariskaba uu dhibaato aada u fara badan ka geystay waxaa dhacday maraykanka naftiisu in uu sawiro aada u fool xun u geystay ama ku dhibaateeyey shacabka reer ciraaq oo ay ka mid ahayd xabsiga abu qurayb oo kale ah dhibaatooyinkii ka dhacay weeraro badan oo dad lagu dilay waxyaalahaasoo dhan markii la isu geeyo waxaa la odhan karaa tacadiyo aada u kala duwan ayaa ka dhacay kuwa oo keenay naftiisa in fikirkii maraykanku ay ka aaminsanaayeen wadamo badani ay isbedesho haddaba culummada ku takhasustay shuruucda dagaalada adduunku siday u arkayeen dagaalkan waxaa dhacday in laysku khilaafo oo la yidhahdo dagaalkani justification ahaan ma waafaqi karo shuruucda dagaalnimo ee adduunka laakiin wuxuu ahaa dagaal uu maraykanku si khaasa isagu danihiisa ugu watay waxaan ogsoonahay in bush uu aabihii horay weerarka usoo geysta uu isagu sii dhammaystirayay sida dadka qaar ku andacoonayaan waxaan kaloon ogsoonnahay inuu buush ka soo jeeday gobolka texas oo ah gobol saliidda qani ku ah mar walbana xidhiirka ganacsiga saliidda uu focuskiisu ahaa ayna timiday in gacanta lagu dhigo awooddii saliideed ee dalka ciraaq lahayd awooddii dhaqaale ee dalka ciraaq lahayd ilaa iyo ay ku dambeysay dalka ciraaq halka uu maanta taagan yahay oo uu kala daadsan yahay oo wax dowlad ah oo la odhan karayo dowladnimo halkii ay shalay taagnayd ama labadii kun iyo saddexdii markii la weeraray ay taagnayd ayuu taagan yahay marka siyaabahaasoo dhan markaad u eegto waqt dagaalka ciraaq waxaa la odhan karayaa waa dagaal saameyn aada u ballaaran yeeshay tan iyo dagaaladii u dambeeyey ee dunidan casriga ka dhaca inkasta oo dowladda maraykanku ay tan iyo markii dagaalku uu joogsaday ay malaayiin dollar ku bixisay dibudhiska iyo taageerada ciidanka dalkaasi iyo maamul wanaagga waddankaasi haddana waxaa muuqata in musuq maasuq iyo nabadgelyo darro ay weli ka jirto ciraaq iyada oo sanad guuradani labaatanaad ee dagaalka ciraaq ee sanadkan ay ku soo beegmayso fadeexaddii musuq maasuq ee ugu weyneyd taariikhda ciraaq iyadoo qaar ka mida mas-uuliyiinta dalkaasi lagu eedeynayo xadista kumanaan milyan oo dollar sida uu faahfaahinayo cabdicasiis saalax oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalkani maraykanka arrinta ugu daran ee dadka maaragtay reer ciraaq la odhan karo way ka dhaxleen ama hadda dhibaatada ugu weynay la tacaalayaani waxay weyaan dowlad xumo iyo musuq maasuq baahsan oo labaatankaa sano haystay dadka ciraaq ku nool ama ku habsatay iyadoo hadda labaatan jirkan ama labaatankan sano ay kasoo wareegtay ay kusoo beegantay arintii ugu darnayd abid ee soo marta wadanka ciraaq xagga musuq maasuqa ah iyadoo ay ka dhacday xatooyo ama tuugo aada u weyn oo runtii dadka reer ciraaq ay ku tilmaameenba xatooyadii qarniga ay u bixiyeen ama tuugnimadii qarniga ay u bixiyeen taasoo runtii ka dhacday waaxda cashuuraadka ee hoos timaada maaragtay wasaaradda maaliyadda iyadoo maaragtay ay qeybtaasi ay leedahay waaxda cashuuraadku ay leedahay qeyb la yidhaahdo maaragtay ammaanaadka oo account ay dadka qandaraasyada ka qaata ama sharikadaha la shaqeeya dowladda laga qaado lacag horumarina oo boqolkiiba shan ilaa boqolkiiba tobana laga qaado oo la dhigo qeybtaas ammaanaadka lacagahaasoo aanan gelin khasnada dowladda lagu hayo halkaas muddo shan sano ah inta ay maaragtay sharikadahaasi ama dadka ganacsatadii ay shaqadaa fulinayaan kadib shan sano kadibna maaragtay la xisaabtamo haddii dadkaasi lacag lagu yeesho ama cashuuraad ha noqoto ama wax kale ha noqoteena loo goosto haddii kalena maaragtay lacagtaas loo celiyo oo lacagtaasi halkaa ay taalo waxaa jirtay maaragtay isqabqabsi ama broseskii oo dadka ku dheeraaday lacagaha loo soo celinaya darteed ayaa zamankii ra-iisul wasaarihii xaydar alcibaadi labadii kun iyo toddobadii meelaha ayaa waxa uu sameeyey waax la yidhaahdo maaragtay ilaalada maalkaas ama afka qalaad loo yaqaano financial regulatory authority la yidhaahdo afka carabigana raqaab almaaliya la yidhaahdo oo shaqadoodu tahay inay ilaaliso lacagtaas laga qaaday sharikadaha iyo ganacsatadaas ee halkaa taalla aan weli gelin khasnada dowladda inay broceskeedaas ilaaliso inay si fiican u socoto haddii ay dadkaasi xaq u yeeshaanna loo celiyo haddii ay dowladdu yeelatana dowladda loo siiyo sidaas ayay maaragtay iyadoo ku socota ayaa waxaa dhacday mar muddo sanadkii hore in guddiga maaliyadda baarlamaanku ninka haysta ayuu amar bixiyey oo uu yidhaahdo maaragtay waaxdaas ilaalada ah ee lacagtaas ilaalisa ha laga saaro meesha ha la kala diro codsi uu gudbiyey ra-iisul wasaarihii markaa joogay alkadimi ee kan ka horeeyey ayuu u gudbiyey kadibna maaragtay isna sidii ra-iisul wasaaruhu ku aqbalay qoladii markaas authority-ga u lahayd inay ilaaliso maaragtay lacagtana sidii lagu kala diray waa diyaarinta maaragtay xatooyadan ama tuugnimadan markii la diyaarina weyaan markii la kala dirana la bilaabay maaragtay in lacago tiro badan oo aada u tiro badan laga xado accountkaas ama qeybtaas sharikadaha laga qaaday ganacsada lacag badan laga xaday lacagtaasoo lagu tilmaamo maaragtay laba kun iyo shan boqol oo milyan inay gaadhay hadda sida la sheegayo laba kun iyo shan boqol oo milyan lacag gaadhaysa in laga xaday oo laga qaatay muddo koob iyo toban biloodana maaragtay lacagta lagu qaatay laga soo bilaabo labadi kun iyo koob iyo labaatankii bishii sideedaad ilaa labadii kun iyo labayo labaatankii kow iyo tobankaa bilood lacagtaas la xadayey ilaa laba boqol iyo afartan iyo toddoba jeegna loo qoray shan sharikadood oo la sameeyey oo la rabay in lagu xada lacagtaasna la sameeyey jeegagaasna kow iyo tobankaa bilood loo qorayey sharikadahaas kadibna ay account ku shubteen bangii la yidhaahdo rafideyn bank oo xukuumaddu leedahay ay akoontadooda ugu dhacday halkaasna ay kash lacagaha ugala baxayeen oo baabuurro lagu daldalayey oo saa ugala baxeen lacagihii khasinada dowladdana ma gelin dadkiina uma noqonin laakiin sharikadahaasaa jeegag loogu qoray kadibna bangigaabay ku dhacday raafideyn bank la yidhaahdo halkaabayna maaragtay dadkii sharikadaha lahaasi ay kaash ugala baxeen baabuurro ku gurteen laba kun iyo shan boqol oo milyankaasna halkaa ay ku tagtay ilaa maaragtay wasiirkii maaliyadda markaa markii hayay xilka uu ka warhelay arrinkaas kadibna uu gudbiyey ra-iisul wasaaraha markii laga hoos qaadi waayena uu iscasilay oo iskaga tegey arintaasina sidaa ay kusoo shaacbaxday haddana ay tahay arinta ugu weyn ee hadda maanta haysata ciraaq dhibaatada ugu weyn ee haysata ilaa hadda hal nin baa loo qabtay oo la yidhaahdo nuur suhayr jaasim oo ninka lacagaha inta ugu badan u qaatay lagu tuhumsan yahay shanta sharikadood ee lacagahan qaatay ayuu laba isagu lahaa lacag badan baa maaragtay isaga ku tegtay isagoo waddan kasii baxsanaya ayaa la qabtay waa la hayaa laakiin baadhitaanada soo baxaya maalin walba waxa ay maaragtay soo saarayaan in ay shakhsiya laba keliya ayna arrintan ku lug lahayne dad dowladda ka mid ah hadday noqoto wasiiro hadday noqoto maaragtay la taliyayaal hadday noqoto dad awood badan kula dowladda ilaa ra-iisul wasaarihii ay gaadhay oo hadda laleeyahay isaga laftigiisa ayaa ku lugle arrintaas ay socoto maalin walbana waxaa kasoo baxaya maaragtay arrin cusub iyo warar cusub baa kasoo baxaya welina ay taagan tahay dee dowladdiina ay gashay si loo maareeyana ilaa hadda la garan layahay dhibaatada ugu weynee hadda haysata ciraaqna ay noqotay
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaatana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeeni waxyaabahay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay waxa uu cinwaan uga dhigay dowladda maraykanka oo sheegtay inaanay filaynin in ruushku aanu kasoo kabanin khasaaraha ka gaadhay dagaalka ukraine oo aanay suurtagal u noqon doonin inuu sii haysto dhul weyn oo uu qabsaday sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka maraykanka ayaa sheegtay inuu laakiin madaxweyne putin aaminsan yahay inuu guulaysanayo oo wakhtigu la jiro cabdixaafid oo sida wargeysku taa ay soo bandhigtay agaasimaha sirdoonka qaranka arvil haynes oo ay siisay dhegaysiga sanadka subaxnimadii arbacada ayaa waxay ahayd mid aan go-aan lagu qaadanayn oo ku saabsan in ukrain ay dib u soo celin karto xaddi badan oo dhul ah oo la haysto oo ay weerarkeeda qorshaysan ee guga haynes waxay sheegtay intaasi ay ku xidhnaan doonto arrimo badan oo ay ku jiraan lubinta ciidamada ukrain iyo weliba agabka iska caabinta weerarada ruushka cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay xogayaha guud ee xulifada neto yenis stoltenberg ayaa ka digay in magaalada bakhmuud ee ku taalla bariga wadankaasi uu ruushku qabsan doono maalmaha soo socda laakiin maraykanku waxa uu sheegay in qabsashada magaaladaasi aanay istaraatiijiyad weyn u lahayn ruushka agaasimaha sirdoonka maraykankuna waxa ay sheegtay sida wargeysku daabacay in askarta iyo saanada milatari ee aaggaasi ku yaryahay moscow hogaanku ka xun yahay askartu aanay niyad ku dagaalamayn ciidamo badanna laga dilay cabdixaafido wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixinu daabacay ciwaankeedu ahaa britain oo khalkhal ku yimi isu socodka gaadiidka kadib markii deegaano badan uu ka dhacay baraf aan la saadaalin bishan qabab badan ayaana ka jira meelo badan oo biritan ah kadib adabaelo oo ka yimid dalalka xiga deegaanada loo yaqaana artiga oo taxana kanada ilaa iyo denmark cabdixakiinow magaalada london waqooyiga dalka britain scotland iyo meelo ka mida mandaqada walashka sida uu wargeysku daamacay waxa ka da-ay baraf badan oo gaadhaya ilaa iyo labaatan sentimitir hay-adda saadaasha hawada ee britain ayaa toddobaadkan ka digtay in la filayo baraf badan oo soo daadan doona waxaana la filayaa inuu khalkhal ku imanayo isu socodka gaadiidka oo ay duulimaadyadu ku jiraan iyo meelo badan in ay korontadu ka go-i doonto dhinaca deegaanada uu barafku ka da-ay ayaa la filayaa in baraf iyo roobab xoog lahi ay ka da-aan cabdixaafid oo isla wargeyskaasi ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixinu daabacay ciwaankeeda u ahaa xogayaha arrimaha gudaha britain ra-iisul wasaaraha iyo weliba madaxda laamaha socdaalka britain oo iskaga horyimiyey qorshaha ay dowladdu doonaysa inay ku celiso dadka doonyahan yaryar ku soo gala britain ururka qaramada midoobey ee laanta qaxoontiga ayaa qorshahan ku sheegay in aanu waafaqsanayn xuquuqda aadanaha madaxa laamaha socdaalka ayaana sheegay sida wargeysku daabacay in qorshaha xogayaha arrimaha guduhu uu yahay riyo aana run ahayn intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii waxyaabahay wargeysyadu qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigoo cabdixaafid cawin ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raalli ka noqda cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena dooda gaaban ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre mar uu kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha xukuumadda dan qaran waxa uu sheegay in marna aan la aqbali karin shaqaale dowladeed oo aanan soo shaqo tegin inuu mishaar si bilaasha ku qaato xilli dhallinyaro soomaaliyeed gudaha dalka ay shaqola'aani ku hayso haddaba ma la joogaa xilligii uu dhaqangeli lahaa go'aanka ra-iisul wasaaraha marka loo eego marxaladda dalka ka jirta waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoon-yahan cabdulaahi cali maxamuud iyo abuukaate cali axmed dhimbil cali sandheere hadalka waxaa ku horeynaya cabdulaahi cali maxamuud xuseen xasan dhaqane waa mahadsan tahay saaxiib aniga waxay ila tahay go-aanka iyo howsha ay bilaabeen ra-iisul wasaare xamdi cad barre iyo xukuumaddiisa dan qaran ee ah in maxaan ku rahdaa fashilka weyn oo ka jiro xagga shaqaalaha rayidka ah in maxaan ku rahdaa isbeddel lagu sameeyo oo shaqaalaha iska maqan laakiin iska diiwaan gashan wax laga qabto arrinteeda inay tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah oona u baahan in wax laga qabto marka way ila tahay inay fulin karaan xukuumadda xilligaani waana waa macquul in caqabad yar lagala kulmo laakiin waa wakti dhow in la fuli karo ayay ila tahay aniga ra'yahaan
waa mahadsan tahay cabdulaahi haye cali sandheere xuseen xasan dhaqane aada mahadsantaha doodaan quruxda badan aad noo qabatay aniga ra'yi ahaan waxaan qabaa in aysan xilligan hadda la joogaa ku habbooneyn sababo jira awgood sidaan wada ognahay guud ahaan dalka marka shaqaalaha qofka la qaadanayo laguma qaadato recuring and selection oo wax nidaam wasaarad walba ay dejisay oo boroseskii la marsiiyo oo shaqadii shaqaalaha la marsiiyo oo shuruudihii qofka iyo la marsiiyo oo la xusha laguma qaato shaqaalaha sidaan wada ognahay waxaa lagu qaataa wasiir walbaa wuxuu sameeyaa wasiirka kaleoo saaxiibkiisu wuxuu yidhahdaa niyow aniga shan qof ii shaqaaley anigana shan qof aan kuu shaqaalaynaa maadaama ay isdhaafsteen marka wasiirkii shantii qof ee saaxiibkiisu u shaqaaleeyey waxba kama qaban karo hadhowdii haddii uu buriyo ama mishaara ka joojiyay asagana kuwii oo mataqaanaaye loo shaqaaleeyo uu mataqaanaaye ka fujinaan marka aniga waxaan qabaa guud ahaan inuusan ka hirgeli karin xilligan la joogo caqabadahaas jira awgood cabdulaahi sidaa maqlaysid cali sandheer waxa uu leeyahay lama joogo xilligan waktigii tallaabadaasi la qaadi lahaa marxaladaha marka loo fiiriyo haye walaalkii sandheere anigoo aad u ixtiraamayo arrintaas aniga kuma raacsani waayo haddii ay saas ahaan lahayd oo wasiir walba oo iska keensanayo shaqaalihiisa hadhowna asaga midka kale oo ku ku filishi karo intaan layslama soo gaarinba oo waxaa dhici lahaa in wasiirka markii xilka uu ka tago in yacni shaqaalihii uu keensadana ay raacaan marka xilli way jirtay oo wasiirka cidoo raba uu keensan jiray markii hadhow xilka uu ka degana iska daa shaqaalihiisa xitaa dukumentiyadii iyo xogtii dowladdii iyo xafiiskii asaga uu camiray inuu wixiisa xogtiisa aruursada laakiin markii taariikhda dowladda soomaaliya dib loogu laabto oo ay dowladdan soomaaliya hadda shaqaynayso ay bilowday in shaqaalaha rayidka ah si rasmi ah loo diiwaangeliyo shuruucda shaqaalahana loo loo loo sameeyey oo oo la macnaha amar ama sharci laga dhigay in shuruucdaas la raaco oo ay ka mid tahay in qofka shaqaalaha ah aan la burin karin ama aan lagu xadgudbi lagu xadgudbi karin ayadoo maxaan ku rahdaa lagu helin maxaan ku rahdaa ciqaabta keeni karto in qofka shaqaada shaqada laga eriyo shaqaalaha oo hadda dowladda ah oo laga hadlaayo waa shaqaalaha rasmiga ah oo diiwaangashan kuwaasoo marka haddii marka broses waajibaadkii laga rabay inay sameeyaan oo inay soo xaadiraan ay ka mid tahay inay maxaan ku rahdaa timeka inay ilaaliyaan ay ka mid tahay in maxaan ku rahdaa waxaasoo dhan haddii ay fulin waayaan way u fududaanaysaa dowladda inay tallaabo ka qaado ayadoo raacayso sharciga shaqaalaha heye cali sandheere
walaalkii cabdulaahi waa mahadsan yahay horta cabdulaahi wuu sheegay oo waa waa jirtay uu yidhi barnaamijkaas laakiin waxaa la rabaa horta sistamka dawliga ah ee qaabka ku dhisan yahay horta inaan fahamsannaha la rabaa marka koobaad nidaamkan four point five ee dowladda ku dhisan tahay xafiisyada guud ahaan ilaa kan xaaqaha shaqaal hoosaadkaha ayadoo ku dhisanya qaab qabiiloo ku yimid sidaa daraaddeed marka system dooli ah ama xafiis oo mataqaanaaye laguma eryi karo maxaa yeelay waxaa keena xildhibaan waxaa keena oday waxaa keena wasiir lama eryi karo taas waa qodob qodobka labaad waxaa waaye guud ahaan dalka waa og tahay oo waxaa ka jiro nidaam mataqaanaaye qabaa'ilah oo qabiiladii mataqaanaaye ay ka wada dhexeydo dirar iyo mataqaanaa colaado wasiirkii markii uu eriyo qof barnaamijkii waa la rogaa waxaa la leeyahay ree hebel uu eriye nin ree hebel uu eriyey isaguna waa ree hebel marka sistamkaas hadda dawliga ah oo ra-iisul wasaaruhu sheegay kuma mataqaanaaye xilligan kuma habboono waagii dowladdu awoodii u yeelato oo dalka dhan ay gacanta ku dhigto oo sistamkii dawliga ahaa iyo nidaamkii kala dambaynta ah la soo celiyo tuulo ilaa magaalo markaas waa suuragal laakiin xilligan hadda la joogo kuma habboona waan soo gabagabeynaynaa dooda cabdulaahi cali maxamuud adigaan kugu horeynayaa haddii go-aanka ra-iisul wasaaraha uu dhaqan galo maxaa la dhihi karaa dantaas ayaa ugu jirta dhalinyarada soomaaliyeed ee gudaha dalka shaqala-aantu ay ku hayso xuseen waa mahadsantaha mar kale intaan horta jawaabtaas u gudbin waxaan rabaa hal mar inaan ku laabto qodobkii hore oo walaalkay sandheere uu yidhi four point five ayaa waxaa dhan lagu saleeyey oo nidaamka dowladda ah horta waa runtiis in macnaha four point five lagu saleeyey habka shaqaalaha rayidka ilaa iyo iska dheh xataa ilaa xildhibaanada oo meesha ugu sarreysa ilaa wasiirada laakiin dowladdan dowladdii ka horreysay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo madaxweyne farmaajo waxay ku guuleysteen inay reform ku sameeyaan ciidamada soomaaliya oo ay u diiwaangeliyeen maxaan ku rahdaa hab rasmi ah oo markii hore ay ka jirtay kala daadsanaan badan oo ciidamada ay maxaan ku rahdaa quality lagu qaadanaynin maxaan ku rahdaa balwad iska wada isticmaali jireen lacagaha saraakiisha lagu dhiibi jiray saraakiisha say rabaan lacagta maamuli jireen marka xukuumaddii go-aanay gaartay in maxaan ku rahdaa la qaabeeyo oo heer ilaa iyo xataa askariga shuruudaha soo buuxiyey la diiwaangeliyo si sax loo diiwaangeliyo kadibna akoonkiisa ras oo shakhsiga ah bisha ay lacagtiisa ugu dhacdo taas taas waaye waxaan dhihi lahaa haddii ay xukuumadda go-aan gaarto way ku guuleysanaysaa sidaas si lamid ah taas saasaan ka leeyahay midda labaad oo ay weydiisay fursad ma ka heli karaan waa sax waaba arinta muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay waa intaas in dhalinyaro badan oo shaqadii u baahan in shaqa loos shaqada dowladda ay maxaan ku rahdaa ay helaan dowladdina ay ka faa'iidaysato hal abuur iyo shaqaalo iyo xafiisyo shaqeynayo iyo wax badan waddanka lagu soo kordhiyo marka win win ayaa ka dhexeyso in macnaha dowladdiina ay shaqaalo fiican oo tayo leh ee hesho oona u shaqeeyo mushaarkii ku shaqeeyo dee dhallinyaro badan oo shaqala-aan oo muwaadiniin soomaaliyeed oo wax bartay dalka gudihiisa joogana inay maxaan ku rahda fursaddaas helaan marka waa ila tahay arrintaas mahadsanid cabdulaahi haye cali sandheere
marka loo eego xilliga aan ku jirna aniga iima muuqato sababtoo ah xaaladda dalka iyo marxaladda hadda lagu jiro lama samayn karo barnaamijkan ra-iisul wasaaraha uu sheegay waxaa guud ahaan dalka ka socdo waad idiin muuqataa waa ka warhaydaan waa arkaysaanoo dad shacabaa la hubeynayaa dad shacabaa ninka la yidhaahdo la siinayaa zaanadii dagaalka marka iima muuqato xilligan hadda lagu jiro waagii dowladdu awood u yeelatay in guud ahaan dalka ay la wareegto oo damaanad rasmi oo laisku halayn karaa ay timaado waa macquul hadda tusaale ahaan haddii aan soo qaadano hadalka ra-iisul wasaaraha hadda ra-isul wasaaraha wuxuu la shirahay waxay ahayn agaasimayaasha xafiisyada golaha wasiirada laakiin maseejka u gudbiyey waa maseej guud ahaan dalka ku socdo waxaa arkaysa haddeertan degmooyinka qaar in agaasimayaal loo magacaabo haddana agaasimayaashii aysan tegi karin waa degmooyinka gobollada qaar waa u magacaabayiin laakiin ma tegi karaan waxayse u tegi karaan waa maxay waa marxalad ama xaalad qabaa'ilka dhexdooda ah marka xilligan hadda lagu jiro suuragal ma aha in la fuliyo lixda qodob ee ra-iisul wasaaruhu golaha xildhibaanada oo horgeeyey in lagu dhaqmo intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa arbacadii shalay si kulul u cambaareeyey duulaanka oo ruushka uu ku hayo ukrain muddo sanad ka badan isagoo ku tilmaamay duulaan jebiyey sharciga caalamiga ah guteres ayaa hadalkan ka sheegay magaalada kiyev oo uu tegey si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha ukrain volodimir zelenski si uu kordhiyo shixnadaha qamadiga ee dalkaasi uu dibadda u dhoofiyo iyo sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka xarunta nucleerka ee zaborojija warbixin arrintaas ku saabsan waxaa ka diyaarisay laanta af soomaaliga ee v o a xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa arbacadii shalay weerar ku qaaday duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain ee muddada sanadka ah socday isagoo ku tilmaamay mid xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah waxaana uu tegey magaalada kiyev ee dalka ukrain isagoo wadahadal la yeeshay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski wadahadalladaasi oo ku saabsanaa kordhinta shixnadaha badarka ee laga keeno ukrain laakiin iyada oo ay dagaaladu socdaan oo aanay jirin wadahadallo nabadeed oo rasmi ah guteres waxa uu sheegay in qaramada midoobey ay isku dayeyso haddana in ay yarayso saameynta iskahorimaadka xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa ku baaqay in lasii wado shixnadaha haruurka ah ee ukrain ee soo mara badda madow iyada oo ruushku raalli ka yahay wuxuuna sheegay in tan iyo bishii julaay ee lasoo dhaafay saddex iyo labaatan milyan oo tan oo haruur ah laga dhoofiyey dekedaha ukrain inteeda badanna loo raray dalalka saboolka ah laakiin heshiiskan ayaa lagu wadaa in uu dhammaado amaba uu dhaco sideed iyo tobanka bishani march antonio guteres ayaa sidoo kale ku baaqay in la nabadeeyo dagaalka ka socda agagaarka warshadda tamarta nukliyeerka ee zaborojija oo ah tan ugu weyn yurub halkaasi oo dagaaladii u dhowaa ay mararka qaar xidheen warshadda ayna sare u qaadeen cabsida laga qabo burburka warshadani ku shaqeysa tamarta nukliyeerka iskudayo socday muddo bila ah oo lagu doonayey in lagu soo afjaro dagaalka gobolka ayaa guuldaraystay balse guteres ayaa sheegay in badqabka iyo ammaanka agagaarka warshada korontadu ay muhiim tahay dhanka kale wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub ayaa arbacadii shalay isugu yimid magaalada stockholm ee xarunta dalka sweden iyaga oo dadaal ugu jira sidii ay rasaas iyo hub u siin lahaayeen ciidamada ukrain oo ajendahooda ugu sarreeya arrimahaasi ay ku jirtay ukrain waxa ay si gaar ah uga codsatay xulufada inay bixiyaan madaafiic dheeraad ah madaxda nato ayaa sidoo kale sheegay in aanay meesha ka saari karin in magaalada bakhmut ee ukrain ay ku dhacdo gacanta ruushka maalmaha soo socda saacado ka hor madaxa calooshood u shaqaystayaasha ruushka ee wagner group ayaa sheegay in cutubyadoodu ay la wareegeen gacankuhaynta bariga magaalada bakhmut halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a markana aynu ku wadanasanaa mid ka mid a heesahan idinku talagalnay heeskaasi aynugu lokanaysa fanaanada khadladda haryan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o e tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo